in Washington, wishing you a very wonderful weekend.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa aroor jimco ah bisha agosna waa shan sannadka labada kun laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efamyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka aan ku leenahay ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaxootiga ku nool dhadhaab oo indhaha ku haya doorashada madaxtinimada ee kenya ee ay hadda naga xigto maalmo kooban oo keliya waxaan ka rajaynaynaa dowladda cusub ee dhalan doonta kenya doorashadan ka dhacaysa kadib la rajaynayo dowladdu wax u qabata dadkaas iyaga dhibaatada haysato oo dadkii qaxootiga galay oo kenyaanka ana ka saarta faraha qaxootiga oo kenyaannimadoodii ku celiso
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamul goboleedka jubbaland oo ka hadlay mowqifkiisa ku aadan xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan sidoo kale idiin haynaa iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka maraykanka ayaa khamiistii ku dhawaaqay xaalad caafimaad guud oo deg deg ah kadib markii ay soo bateen kiisaska la xiriira cudurka furuqa daanyeerka ee mank bakis ee gudaha maraykanka tallaabadan ayaa hay-adaha caafimaadka dowladda federaalk maraykanka u fududayn doonta in dowladda ay ka helaan kaalmo dhaqaale oo deg deg ah oo lagula dagaalamo cudurkan kiisaska dadka laga helay xanuunkan mank bakis ayaa arbacadii gaaray lix kun iyo lix boqol saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dadka ugu badan ee laga helay ay yihiin ragga gogosha wadaag dowladda maraykanka ayaa lagu cambaareeyay qaabka ay u maareynayso xanuunkan sii faafay qaar ka mid ah diyaaradaha isaga kala goosha shiinaha iyo dalalka deriska la ah ama u dhow dhow ayaa joojiyey duulimaadyadii ay ku mari lahaayeen hawada gobolka tebey kadib markii ay dowladda shiinaha xirtay marinka hawada aaggaasi sababo la xiriira dhoolatuska militari ee uu xeebaha taywaan ka bilaabay militariga shiinaha dhoolatuskan ayuu shiinuhu ku muujinayaa carada uu ka qaaday booqashada ee hafayeenka aqalka wakiilada maraykanka nancy pelosi ku tagtay jasiiradda taiwan shiinaha ayaa diyaarado dhowr ah geeyay hawada taiwan kadibna madaafiic dhoolatus ah oo muddo saacada ah qaadatay ka riday meel u dhow xeebaha taiwan khamiistii shalay dhoolatuskan ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa abid ee uu shiinaha ka sameeyo marinbiyoodka taiwan taiwan ayaa ku dadaalaya sidii uu madax bannaani uga heli lahaa shiinaha halka shiinuhu uu u arko in ay qayb weyn ka tahay dhulweynaha shiinaha dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay halka aad nagala socotaan waa v o a aan ku bilownay in ka badan laba boqol oo kun oo qaxooti ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa si gaar ah indhaha ula raacaya doorashada lagu wado in dhowaan ay ka dhacdo dalka kenya qaxootigan oo u badan soomaali ayaa rajo ka muujiyey in doorashadani ay u dhacdo jawi nabadeed islamarkaana natiijada ka soo baxda ay wax ka bedasho noloshooda wariyaha v o eda ee dhadhaab cabdisalaam salas ayaa warbixintan noo soo diray iyadoo sagaalka bishaan loo madalsan yahay in shucuubta dalka kenya ay u dareeraan goobaha codbixinta ah si loo doorto mudanayaasha u taagan xeelka kala duwan ayaa waxaa muuqanaya rajooyin ay doorashada ka muujinayaan kumanaanka qaxootiga ku ah gudaha dalka kenya gaar ahaan dhadhaab oo madal u ah in ka badan laba boqol soddon iyo saddex kun oo qaxooti ah oo u badan soomaali ka soo cararay colaadaha ka jira dalka soomaaliya inkastoo qaxootigu ay ku nool yihiin nolol qallafsan haddana waa bulsho xoogan oo kaalin muuqata ku leh tartanka ganacsiga iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa bulshooyinka ku nool koontiga iyo guud ahaan dalka kenya iyadoo qaxootiga si gaar ah ay indhaha ugu hayaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka jira guud ahaan dalka ayaa qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab waxay rajo iyo filasho wanaagsan ka bixinayaan doorashada dhowaan la filayo in ay ka qabsoonto guud ahaan dalka kenya magacaygu waa maxamed sheekh cabdulaahi kuna nool xerada dhadhaab muddo aan ku noolayn soddon sano ah xerada qaxootiga ah harba dowladda dhalata waan la kulmaynay oo aan la jaan qaadaynay alxamdulilah marka dhibaatooyinkana haysta waxaa ka mid ah xagga socdaalka allahuma mustacaan xagga caafimaadka iyo xagga ganacsigaba marka hadda dowladdan cusub ee dhalanaysa waxaan ka rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ka rajaynaynaa isbeddel wanaagsan oo ah muxuu ahay caafimaad xaggiisa xagga dhaqdhaqaaqa socodkeenna marka inaan socdaal badan samayno oon aadi karno nairobi caasimadda gaaris oo kale aan tegi karno inaan qaxootiga ku safri karno inaan ganacsigeenna furan karno inuu ganacsigeenna ballaaran karo ayaan ka rajaynayna insha allah xagga amniga waxaan ka rajaynaynaa amni fiican helno haddaan dhahay qaxootiga magacayga waxaa la dhahaa bashiir baa la dhahaa marka aniga waxa aan ka hadlay dhibka qaxootiga haysta waxyaalaha ka midka ah dad waxaa jira qaxootiga gale oo kenyaan ah iyo dad waxaa jira qaxooti ah oo sharci kenya helay marka waxaan ka rajaynaynaa dowladda cusub ee dhalan doonta kenya doorashadan ka dhacaysa kadib la rajaynayo dowladdu wax u qabata dadkaas iyaga dhibaatada haysato oo dadkii qaxootiga galay oo kenyaanka ana ka saarta faraha qaxootiga oo kenyaannimadoodii ku celiso dadka oo si saxa dhibka haysta halkaa ka bixiso ee dhibaatada arrintaa wax uga qabata dadka qaxootiga oo sharciga kenya helana faraha kenya gala iyagana u baahan in farihii kenya laga saaro qaxootimadoodii loo hagaajiyo loo soxo waxaa kaloo aan iyadan aan ka rajaynaynaa ganacsiga dadka qaxootiga waa dadka yaqaano ganacsiga yaqaana in intii xuduudda loo furo oo dowladda kenya si sharciga xuduudda ugu furto ay ganacsigooda si fiican uga ganacsadaan dalka gudihiisa iyo qaxootiga dhexdiisaba iyo labada dhinacba si nabdoon oo wanaagsan kale qaxooti muddo soddon sano ah buu waddanka degan yahay niyad ma hayaan oo dadka qaxootiga waa dad iska nihoblesa noqdeen oo rajo la-aanah oo waad guuraysaan iyo waxaasaa marmarba soo bixi jirtay qaxootiga si fiican baa loogu soo dhoweeyey horaan haddana si fiican inay ku joogaan inay dowladda iyadana arrintaasan ka rajaynaynaa oo si nabdoon maadaama labada kenya soomaaliya ay heshiiyeen in arrintaasna dowladda kenya wax looga qabato heshiiskii noo suurtagelisay ay labada dowlad ku heshiiyeen ayaan ka rajaynaynaa dowladda cusub ay dhalan doonta hadduu ilaah yidhaahdo qaxootiga ku jira xeryaha ayaa gala nolol gibidhaclayna xilliyada siyaasiyiinta dalka ay ka hadlaan arrimaha qaxootiga iyadoo dhowr jeer siyaasiyiin badan ay ku celceliyeen in albaabada loo laabayo xeryaha taas oo saameyn dhinacyo badan ku yeelatay soomaalida qaxootiga ku ah gudaha dalka kenya balse iminka qaxootiga ayaa ku taamaya inuu dhaqan galo heshiiskii xukuumadda muqdisho ay la gaartay madaxweynaha xilka ka sii degaya ee uhuru kenyatta waa mahadsantaha cadaab salaam magacayga waa faarax axmed marka koowaad intaan raja u gudagelin waxaan ka hadlayaa ma garanaysaa caqabada horaan nooga haystay ee halkan aanu ku jirno xerooyinka caqabadooyinkaas waxaa ka mid ahaa maxaabiis waxaan mataqaanaa iska un faraxsan oo xaggan soomaaliya dee u baahdan mataqaana aan bixi karin caqabad ku ah xaggan nairobi dheer raban aan aadi karin dhadhaaba mataqaana dhaafin karin markastee dowlada isku dhacaan soomaaliya kenya isku dhacaanna ma garanaysa wax dhibaata naga soo gaaraysay oo mataqaanaysa buliyo noola qaban jira guuritaanka inaga taasoo caqabad kale nagu samayn jirta xagga waxbarashay armada dadka jaamacadaha ku maqan ardooyinka xoreen ka tagan caqabaday ku ahayd ardada halkan joogta naftooda caqabada ku ahayd maadaama nin uun iskuul secretary ku jira dela saddex bilow bilow ku baxsa la dhahay waa caqabad kale waa wadna waa arrin aad u xanuun badan nafteeda waxaa kale caqabad ku ahayd isdhexgalka bulshada soomaalida kale daris kale kenyaanka nafteeda oo xagga guurkii waa nafteeda nin oo kenya degan haddii udha bilow ku baxaysa adoo soomaali ujeeda waa arrintaas waxay noqotay mataqa arrin uun bulshada kala xirtay marka saa darteed waxaan ka rajaynaynaa dowladda cusubadda dhalanayso iyo dowladda soomaaliya nafta heshiiska maalmara kala seexday inuu dhaqangalo hadduu heshiiskaasi u dhaqangalo waxaan rajaynhaynaa ma garanaysaa in qaxootigan uu faa'iido weyn ka gaari doono oo xagga xorriyadda ah xagga socodka iyo mataqaana ay baasabooradooda iyo sharcada ku bixi doonaan
dhinaca kale dhallinyarada qaxootiga ah ayaa siyaasiyiinta koontiga ka codsaday inay ka dhabeeyaan fulinta ballanqaadyada horumarineed oo ay jeedinayaan xilligan oo ololaha doorashada lagu jiro
waa mahadsantahay cabdisalaan marka waxaan sheegaya xeryaha qaxootiga inay aad u dhibaataysan yihiin oo ay abaaro badan soo mareen xeryaha qaxootiga keli maahane macal dadka deegaanka ku hegaarsan xeryaha qaxootiga ay dhibkaa la qabaan marka waxaan ka codsanayaa dadka xildoonayaasha ah oo magacii maamuus ku leh ee maalmahan xeryaha qaxootiga wareegayay in ay ka dhaweeyaan ballanqaadyada ay ballanqaadayaan ama xeryaha qaxootiga ha u ballanqaadaan ama dadka deegaanka ee u dhow ha u ballanqaadaan ka sokow dowladda kenya waxay marti u yihiin dadka deegaanka ee countiga degan midda kaloo jirto wadooyinka gobolka haddaa fiiriso waa baaba baabuurkii maanta ka soo bax gaaris lix saac iyo toddoba saac weynu meeshaan imaanaya waa meel adiga oo laba saac ama loo socon lahaa yuu lix saacadood soo qaadanaya marka waxaan ka codsanayaa in xeryaha qaxootiga iyo dadka deegaanka ah noloshooda ay isku furmaan hadalka qaxootiga ayaa ku soo aadayay iyadoo dhowaan madaxweynaha soomaaliya ee mudane xasan sheekh maxamuud oo uu heshiis dhinacyo badan taabanayo oo u la galay madaxda dalka kenya cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
haatanna jubbaland maamul goboleedka jubbaland ayaa caddeeyey mowqifkiisa ku aadan xukuumadda cusub ee soomaaliya ee uu dhowaan magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre maamulka ayaa sheegay in ay taageerayaan xukuumadda cusub iyagoo ugu baaqay baarlamaanka soomaaliya in uu ansixiyo xukuumadda faahfaahinta warkan waxaa kismaayo ka soo diray waryaheena aadan maxamed salaad
madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere oo qadka telefoonka kula soo xiriiray v o a ayaa sheegay mowqifkooda ku aadan ka maamul ahaan ee jubbaland xukuumadda cusub ee dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre isagoona ugu baaqay xildhibaanada baarlamanka federaalk soomaaliya in ay ansixiyaan sidoo kalena waxaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed in ay taageeraan suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland oo ka hadlaya mowqifka jubbaland ee ku aadan xukuumadda cusub ayaa waxa uu sheegay bismillahi raxmaan raxiim dowladda jubbaland oo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay si buuxda u taageeraysaa boqolkiiba boqol u garab taagan tahay ku qanacsan tahay xukuumadda oo soo dhisay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waana u hambalyeynaynaa isaga iyo xubnaha cusub ee golaha wasiirada waxaan si sharaf leh uga codsanaynaa ugu baaqaynaa xubnaha xildhibaanada dowladda federaalka inay ansixiyaan xukuumadda maadaama aan u aragnay ku jirto danta dalka dadka iyo diintaba waa tahay madaxweyne ku-xigeen waxaan ognahay in ilaa iyo hadda inta badan maamul goboleedyadu aanu taageerin xukuumadda cusub marka maxaa xilligan kusoo beegay inaad taageertaan xukuumadda cusub
annaga dowlad baan u baahan nahay in hore loo socdaan u baahan nahay nabadaan u baahan nahay waxaan u baahan nahay maxaan ku idhaahdaa amni aan u baahan nahay in meeshii la fadhiyo waxba keeni mayso waxaan u baahan nahay in hore loo socdo intaasaa anagu qabnaa intaasaana anagu taageeraynaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere ayaa sheegay in isbeddel uu ka rajaynayo xukuumadda cusub bulshada soomaaliyeedna looga baahan yahay in ay taageeraan dalka inuu hor u socdaa loo baahan yahay dowlad la-aanna inay dowladda shaqay weysana ama ay xukuumadda shaqay weysana waxa waaye wax faa'iidaa mala dadku waxay u baahan yihiin dowlad horumar nolol nabadgelyo ayay u baahan yihiin annaga daanaha jubbaland waxaan si buuxda u taageeraynaa in dowladda ay dhaqan gasho la taageero shacabka soomaaliyeedna ay taageeraan shacabka soomaaliyeedna ay taageeraan maxaan ku idhahdaa dowladooda xukuumadda cusub waxaa ilaah uga baryaa inay dalkeeda u fududeeyo inay midnimada dalka ka shaqayso inay horumarka ka shaqayso inay amniga ka shaqayso inay kala dambaynta iyo sharciga ka shaqayso in maxaan ku idhahdaa dalkan ilaahay meel baroon gaarsiiyo ayaan ugu baaqaya aan soo jeedinaya aad iyo aad aan warajoweynaha annagu inay horumar badan samayn kartaan aad iyo aad annagaan maxkuraa ugu hanweynaha hadalka madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland ayaa kusoo beegmaya wakhti inta badan maamul goboleedyada dalka aanu si weyn u taageerin xukuumadda cusub ee soomaaliya islamar ahaantaana aanay weli caddaynin mowqifkooda iyadoona sidoo kale hadalka madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere ayaa kusoo beegmaya wakhti madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo sidoo kale dhiggiisa galmudug ay shalay soo saareen war-saxaafadeed ku aadan cabasho ay ka qabaan kabeel ahaan dhismaha xukuumadda cusub ee magacaaban ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya balse madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere ayaa dhankiisa caddeeyey mowqifka jubbaland ee ku aadan xukuumadda cusub ee soomaaliya oo uu sheegay in ay taageersan yihiin aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatanna aan aadno gaalkacyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan looga hadlayey horumarinta nabadda ee deegaanka warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq
sannado ay gaalkacyo marti u ahayd colaad iyo kala xirnaan bulsho hadda xaalku waa nabad kadib dadaal duqeyda dhaqanka iyo maamulada ka arrimiya gobolka kulamo ay ka yeesheen magaalada gaalkacyo waxa ay leedahay muuqaal ka duwan midkii colaadda waxaana muuqda dibudhis iyo maalgashi ay wadaan dadka reer gaalkacyo kuwa oo nabadda ka faa'iidaysanaya maamulada gobolka laamaha amniga maamulada degmada iyo qeybaha bulshada ayaa leh xiriir iskaashi iyo kulamo ay kaga hadlayaan xaaladda gaalkacyo iyadoo aysan jirin cid garwadeen ka ah kulamadaasi waxaana labada daan ee gaalkacyo lagu qabtaa kulamo is-xoogwaraysi amni iyo xaalka gaalkacyo maamulada degmada gaalkacyo iyo qeybaha bulshada ayaa kulan ay ku yeesheen gaalkacyo dhanka galmudug ayay kaga hadleen xaaladda nabadda ee gaalkacyo duqa degmada gaalkacyo dhanka galmudug cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa ka warbixiyey xaaladihii ay gaalkacyo soo martay iyo dadaalka qeybaha bulshada ay geliyeen nabadda waayihii dambe ku calaamuday arrimaha dagaalka oo dadka ehelka ah wada degan caqabada ay soo kala dhex mareen dadaal badan baa lagu bixiyey iyo juhdi alxamdulilah ilahay wuxuu nagu guuleeyey in dagaalkii iyo caqabadii dadka wadhashay dhex taalay laga gudbo loona gudbo nabad annaga markaan mas-uuliyadda kusoo biiraynay iyadoo dadku heshiiyeen oo nabaddii la wada qaatay baa annaga mas-uuliyadda qabanay alxamdulilah waxaan u soo istaagnay inay miro dhasho oo meesha la geeyey meel kasii wanaagsan ay tagto waktiga iyo juhdiga aan ku bixinay oo odayaashu runtii bays nugu ahaayeen dhallinyarada iyo aqoon-yahanka hooyooyinka iyo culama oo diinka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ay garab nugu ahaayeen maamulkana uu hoggaan u ahaa waxaa ugu horeeya kow magaaladan inaa u ekaato hal magaalo runtii hadda waxaan sii marnaa inaa dhibto magacyada loo bixinayo labada mas-uul oo ka kala socota gaalkacay galmudug iyo gaalkacay puntland juhdiga labaad wuxuu ahaa dhibaatooyinka soo laalaabta oo shabaabka uu mas-uulka ahaa oo ayagu ay lahaayeen runtii maalgelinteeda iyo aragtideeda oo ahayd in bulshadaani mar walba isku dhacsanaadaan ayaduna xuduud xuduud beeneed ay ku dhex yeeshaan ay ku gambadaan ay meesha dhexdeed ku lahaadaan in dhacdooyinka la xiriira qabiilka ama xoolaha la kala dhacayo dhulalka la isku qabsanayo waxyaalaha noocaasa inaan wakti aada u gelinna runtii dhiigagii iyo dhibaatadii dadkaas waa kala dhex martana aanaan u istaagnay inaan culayskaas dhawarka u ridano gaadiidkii lakala dhacay aan dhawarka u ridano dhulalkii aan dhawarka u ridano xoolihii lakala dhacay sidoo kale dhammaan marka laisku daro runtii wakti waxaan ku bixinay aad iyo aad u adag ilahina waa nagu guuliy waxaan soo gaarnay maantay in maamulada shaafici meeshuu joogan anay uu matalo meesha aan u joogan asaga aan ku matalo ku-xigeenka duqa degmada gaalkacyo dhanka puntland shaafici cabdulaahi ayaa sheegay in madaxda sare ee maamulada ay nabadda salka u dhigeen
nabad dhalin waan kasoo gudubnay wakti aada u badan iyo juhdi aada u badanna waa lagu bixiyey in nabad dhalin laga sameeyo gaalkacyo dhinac walbo nabaddu ay khusaysay doorka maaragtay ilaahay inuu noo fududeeyey ka sokow cid walba door bay runtii ka soo qaadatay ilaa dowladaha puntland madaxdooda iyo galmudug ilaa jaranjarada ay ku timid degmada waxaanu isleenahay maamulada degmooyinku doorkii iyagu ay lahaayeen bay qaateen bulshada bulshada haddii hoggaankoodu uu ku abuuro wax la yidhaahdo kala shaki uu ku jiro ama uu ku jiro wada shaqayn la-aan ay ka jirto waxaa xaqiiqa in kalsoonida bulshaduna ay runtii yaraanayso haddii la arko ismuujin ku saabsan inay maamuladu u wada shaqaynayaan hal dhinac in ay cadaalad u samaynayaan qof walbaa dhinacuu joogo gaalkacyaha ka joogo in hadduu dulmi wado kan adiga kula joogana inaad gacanta ka qabatid ooda ku raacin qolada kalena sidaasoo kale in ay samayso runtii waxaa door weyn iyagu qaatay aan la ilaawi karinin waa bulshada reer gaalkacyo weyn gaalkacyo wax badan waxay ku suntanaan jirday oo ahaa colaadda kala qoqobka waxa weeye ilaahay wuu naga saaray gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug dhanka galmudug maymuun cali nuur gifani ayaa madaxda degmada gaalkacyo ee galmudug iyo puntland weydiisay waad isjeceshihiin waad isku faraxsantihiin saaxiibaad tihiin haddii go'aanka gaaris ay ka timaado bulshada reer gaalkacyood amba reer mudug ama dowladda sare in mudug ay noqoto hal guddoomiye iyo hal guddoomiye ku-xigeen oo hal membar ay noqoto kalsoonida ma kusii wada shaqaynaysaan mase reer qurac iyo reer qansaxa kala noqonaysaan maxaa idinkaga meel yaalla si kastaba soo afjaridda colaadii gaalkacyo iyo taabagelinta nabadda ayaa ahayd mid si weyn ay uga shaqeeyeen madaxda puntland iyo galmudug kuwa oo gaalkacyo ku yeeshay kulamo ay kaga tashanayaan nabadda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a ciddii wararkaasi ay seegeen waxa ay dib ugu daalacan karaan bogga aan internet-ka ku leenahay ee v o a somaly com haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haddii aan mid iyo labo idinka xasuusiyo horyaalka premier league ingiriiska ayaa la filayaa in maalinta birita ah uu si rasmi ah u bilowdo xilli ciyaareedkiisa cusub ee iyo waxaana habeen dambe xilliga geeska afrika daha looga furi doonaa horyaalka ciyaar dhex mari doonta kooxaha arsenal iyo crystal palace kooxda crystal palace waxaa dhaawac ugu maqnaan doona ciyaartaasi caawa michael olis iyo james macarthur halka arsenal la filayo in uu ka maqnaado ciyaaryahan emil smith rowe oo maalmahani la halgamayay dhaawac laakiin waxaa u soo kabtay oo dhaawacyadii ay qabeen ka soo reystay ciyaartooyda kale ah terni tomiyaso iyo fabio viera ciyaaraha kale ee horyaalka ingiriiska xilli ciyaareedkiisa cusub waxa ay dhici doonaan sabtida birita ah waxaana kuwooda ugu xiisaha badane ka mid ah liverpool oo la ciyaari doonta fulan liverpool xilli ciyaareedka lasoo dhaafay kaalinta labaad ayay ku dhammaysatay kooxda horyaalka qaaday ee horyaalnimada difaacanaysa manchester city westham ayay la ciyaari doontaa axadda laakiin sabtida haddii aan idiin sheego ciyaaraha dhici doona waxaa kaloo ka mid ah tottenham oo la ciyaari doonta southampton leeds united waxay la dheli doontaa kooxda wolfs chelsena waxay la ciyaari doontaa everton sidoo kale horyaalada furmi doona maanta waxaa ka mid ah horyaalka jarmalka oo kooxda bayer munich ee horyaalka difaacanaysa ay la ciyaari doonto naadiga entacht frankfort horyaalka faransiiska ee liigwanka isna waa la furi doonaa oo dib ayuu u bilaaban doonaa jimcaha maanta kooxda leon ayaana lagu bilaabi doonaa wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan fiirino kooxda chelsea ayaa la soo wareegtay ciyaaryahanka khadka dhexe uga ciyaara naadiga aston villa laacibka lagu magacaabo kerni jakwemeka ciyaaryahankan siddeed iyo toban sano jirka ah ayaa waxa uu u ciyaaraa ciyaartooyda xulka sagaal iyo toban jirada ee ingiriiska laakiin dhalasho ahaan waxa uu ka soo jeedaa dalka nigeria waxa ay chelsea ku iibsatay labaatan milyan oo bawnka ingiriiska ah jakuameka ayaa waxa uu saxiixay heshiis lix sano ah waxa uu aad ugu dhowaa in uu u wareego kooxda milan iyo kooxda kale ee brushia dortmund oo wada doonayay laakiin hadda chelsea ayaa qaadatay dhanka kalena kabtanka chelsea asbilaqueta ayaa kordhiyay qandaraaska uu kooxda kula joogo isaga oo saxiixay heshiis laba sana ah uu kooxda kula sii joogi doono ilaa sanadka labada kun afar iyo labaatanka barcelona ayaa doondoonaysay laacibkan laba iyo soddon jirka ah ee u dhashay dalka spain ugu dambeyntiina kooxda milan ayaa waxa ay la soo wareegtay laacibka weerarka uga ciyaara kooxda calabruj ee dalkaasi biljimka charli dekatalakh ciyaaryahankan u dhashay dalka biljimka ayaa saxiixay heshiis shan sano ah waxaana la siiyey nambarka sagaashanaad isaga oo ku biiray ciyaartooyda horyaalka talyaaniga difaacanaya ee milan wararka ciyaaraha dhegaystayaal saaka intaa hayno joogeen haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadna waxaan idiin soo qabanay heesta rafiiqaygiyey
waa tahay heestaasi rafiiqaygii uu ku luqaynaya fanaanka cabdi diine ayaa ugu dambaysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waa bahda v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
abkiyo barwaaqada rabbigaay ku geeye